wabarakaatu waa min fayla dhegeystayaal ha ka dhowaada barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo oo min kasta waqtidan oo kale idaacadda warsan isinkula dareertan barnaamijkii oo weliba ee barnaamij taabagelinta isku kaaladayn idaacadda warsan iyo guddiga garab walaal inaga su-aalo jaamacadda b i u iyano saaxiida hayta barnaamijka tartanka raadiyaha warsan wareegii lamaadiyo welinin dareere oo isuuna gebagaba ka dhow oo kulamada xaafadood ee tartanka xiisile una ku rajeeyaan weli waaye daarusalaam e iyo haabara b marlama toobasenkanaga lamada koox ee uu ka tartankan dhexeey waa daarusalaam e iyo haabara b mar saddexaad hoobasenkanagona waa daarusalaam e iyo haabara b barnaamijka cabdulaahi waayahay ee barnaamijka weliba siina dareersiyahaye anoo e muxudiin xisni cabdulaahi aadan nuur cabdulaahi jicilow iyo saas oo kale barnaamijka ila daadihey doona maxamed xuseen faliir iyo saas oo kale barnaamijka aalaaniin farsameeya abwaanintana waa abwaan jaakole cali koranto abwaan weerow dhiga garab walaalna weliba noo ku rooga maxamed salaad oo mahadnagaana shirkadda isgaarsiinta hormuud iniga teleefonadan oo saacidii lamada xaafadood iyo xaqiijiyanta khadka xaadirka iyo in kale halo daarusalaam
halo radio warsan halo haabare
halo radio warsan halo jaakole halo maxamed xusni halo cali
halo xusni halo cabdulaahi ha waa kuwan halo weerow
halo muqi
waayahay eedaa umahadsanta jaakole weerowla ku codsaan intiisu stuudiyaha ka xaadira lama daqiiqa ku bacda ooba kala dhibcooyin iyo ganaax iyo kadhii doona insha allah farsamayaqaankana saas oo kale xaadir waaye su-aalo lamada xaafadood oo ku unanka taragalnay
maadaama weerow lamaada dagiga lanqowadi bilan deerna haliinta bilan deerna usukooyi dhibcooshi dhibcilanka dare
waayahay lamada xaafadood su-aalo uu kunanka tiragalni waa min toddoba su-aalood mar lama toobasinkanaga xaafad kasta weliba anka tiragalnay min toddoba su-aalood wadarta guud ee su-aalo uu ka una meelunku daadahay doono oo lamada xaafadood la weydiin doona waliba waa toban iyo afar su-aal lamada xaafadood saasna dareeran weli kaloo in sheegaane lamada xaafadood xaafadii su-aalo isku le oo una su-aalo weydiiyaana wali an weeraane shaleedii lama jeer tusaale haloo hooba eerna halmar xaafadda magaashee ka dhawaaqna nadheeguaytano aamusan mar lamaad anka nagna mar saddexaad xaafado kale lan wareejiye odhika aalay lamada xaafadood hantiisa fasiixanin dheegahayn nidaamka iyo barnaamijkana ilaaliy doonaan saas oo kale sawaxanka iyo sanqarta dhiniyaalshu ina ku taxadiri doonaan insha allah abwaaninta saas oo kale oo weero anka horeyn warajiy
ya sawaxanka iyo kutaadiraanma aan eraayta dhemaan weli ka jeeda dhan mafahansanid amiinkaas sawaxan may ka jeeda leelaananku ya mi erto madon sawaxan waleg gure amiinkaas warsoy lahadlay tartanka dhamaaday bahahay dheeneen ha dina zedmiya holo walaha alaabnima dhiaato saxami walaanu isku guroome laylahaa
waayahay eedaa umahadsantiin barnaamijka qaabkaasa ka dareera doona lamada xaafadood sii doona min hal daqiiqa iyo walkusii yar oo dareensho ugu ka hadlaayaan iyo sida tartanka aragayaan bal weli ku hormarsiyay abwaaniinta ee uu ka galnya ku hadalahayaan bal weydiinay uu ka xaalka siiya yaa kolehe daarusalaam
lamada xaafadood adi daarusalaam eetmaa yes haye cali haabare haabare
waana may er lahaa gabay iyo kulle ka dhiirigeliyo ku horumari lahaa waayahay inti inta fursadda la keenseyna maadaama jaakole daarusalaam qabsaday ee adina haabare b qabsatay weeroodeen
anina dhexdhexaad ya yaa gobsaday iyo guddiga ba dhexdhexaad ya iyoona guddiga ba ha
waayahay jaakula warqadasha alfur
aniga no waa no no cali heedin ana warqaday haawa haa oo taas macnisha ay anti ya haa oo macnaad iyo yes aan bahaatoy
waayahay marka saas taas macnisha wali ata inti su-aalo an koreyd uu ka kadaha furo doona haabre haya inti su-aalo aan guda galna jacolesian jacole hay uu ka barnaamijka dahafura kuwa sugahay
baana saaxiibkay cali koranta hata waa diyaar le eh aniga isla ka wareejeeno cali xaafida goba aan weda inti ha isla haye diyaariga weerwa Iyoba ay sheeg- dahafure
daah si aan daah ma baraha ama daah fura horta marka daah imeelka hirinyle daah la furay ogda lanku inta galanta tegada ani daah furay le daahaga unan aragahayna oo usu furo usu leeg in dhaafan kuley
haye cali hedhoo
eedgeedaan dhawo ugu horeen bay salaamay lamada xaafir tamaas iyo dhammaan dadweynaha ku nool beledkun bay dhawo markii xigta mayse gaare ana hadala fadahaaye nimanta ana taageeraha an haa xaabara b may baana lahaa erayaalkan hadareer oo kumid e uuku uuki haawar uu arlaadii hodan kuwaa beerogii gudaarti leh hiisilanka seeday barbaartiye waa tartamo ahayd
wabacdan guula hijiyaane su-aalaha siinka dedbin hungool hakatiiriya haatoy hinshaal iyo hanshab higey iyo hasinka jarte haye
garabkay inku batan haatoy isleeka koobanta Yalla- usii xaafada islaam macnaha yalla eri le yalla eri yalla leey koranta ya eri yalla leey
unamaxkun banaanka kuena ha isin maba ka jarta mana
waayahay eh, cali eedan mahadsanta eh, barnaamijkiyaa gudagalaana weliba astiyay lamada xaafadood daraanshow hallow daarusalaam hallow daarusalaam hallow daarusalaam Aló, Radio Barton.
haya dareenkiin ha dhowaada
Eh, Bismillahi rahmani rahim. Eh, Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'da. Eh, madiku wat eh, Ilaahi mahalla alhamdulillah. Ad alhamdulillah eh, waladan ma nagane dhamaan shaqaalaha eh, eh, idaacadda Radio Barton eh, iyo abwaaninta sharaxaan wadan ma nagane abaan jaakore eh, mahad ballaaran eh, iyo nimanku diraana waxay leeyihiin taageerahaya een taas ku dib waliba eed eed in jeela een taageerayaalkay ee ee aragtay een xaafada daarusalaam iyo kalasoon een iyo ama dadkii la tartamaha aan xaawaradii een nebara jay oo horeyba aragtay tartan wadana soo maray daraan ku qabiyaan oo kale in waxa tan kale hadii oonay guuloon kan kala marti taqniik la faraxnaada hadii oo dhan kiisa martaa ma markaan maayada horeelan hareelan sidii saday kale jaga markaan ee hadii oo ilaahay rabba لما قسم الشرعي في مصر أجل ذلك آه، تاجر كان مبارك ولا هري ردونا ولبنا غدا إن شاء الله آه، إبر لي الفيد تغالين سيد توضعتين اللي توضعتين أفر مر لما قدنا كنا نمبرك تاجر ولا هري ردونا ولبنا غدا إبر لي الفيد تغالين سيد توضعتين اللي توضعتين أفر نمبرك لما دونا ولا هري ردونا تاجر كان ولبنا إياه إبر لي اللي توضعتين شان تبيع فرز كنت إن شاء الله oo nambarka labaadana kanaga todobo dhaali toddobaatan shan saddex afar konton shan nambarkan ka dambe ee taageerarkan oo lahaga doona weliba nagada everia lama lixdan iyo afar konton sideed saaxiib sideed marlama sadexna kanaga everia lama lixdan iyo afar konton sideed saaxiib sideed iska ofsan kalena la lahaga doona inteedina ma fitan dhamaan insha allah
الو راديو ورسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما بلنا ضمان مسلمين دي ملكسي روان رمضان كريم ما بس صوت لما نغانا ان الله سبحانه وتعالى ان يسور كلينيك وكلا ترتنا ان ولا لجانا دار السلام آه oo maalinaan dhex maro doonto tartan xiise leh taas oo kalmeed aan mahadnagaane daadiyaasha barnaamijka dhaqan aqooneedka bil barakaysan ee ramadaan taas oo kalmeed aan mahadnagaane taageerayaashan meel ka surugan fiiba meed aan mahadnagaane dadkii studio warsanka sugan oo eh jabuanjakole iyo bonwero oo markasta ma aragna dhiirigelin oo waxaan kooba korna xaafadooyinkiiyo sii hayan taasoo kale maybaan mahadnagaane oo markastan ha dhawaayana daarisalaam ee mayba lana ha dhawaada waa walaalooyin haabara b maybas urajeeyane ini tartan xiise leh oo ma aragna markasta nagada doono kanka xiise badan inuu kana dhamara markastan mayba diyaaringana nin walkasta oo nila gudboonada inuuna ma aragna daacadangana waana ma aragna markastana diyaaringana walun abashaun qabnoona jaradowna bilaayara mayba lana hambalyo mayba lana ramadaan kariim
waayahay eedan mahadsiin lamada xaafadood sidii oo waktigan ilaaliyeen su-aalaha gudagalaan ah si waktigan ilaalina oo suuragal intii qeybo dambana dhegeystayaalka ama lamada xaafadood saas oo kale fursado gabagabada siina weliba su-aal aan ka horeyta una ka daha furo doone se calibo qobsadii xaabara b oo ha ka toostii warqadda ka qoran yes taasi oo macnisha ay hantii su-aalan ka horeyta haabar una ka daafurna halow haabare
halo radio warsan haabare dhiga fura su-aalo koowaad ee tartanka uuka oo ee su-aale koowaad oo diiniya welibaan dhiyaase sidatan sheeg naba aawshay naba e onogshay use dhalina naba e walaalashayna naba eh mar la mahadsiin ka noqoy haabara su-aalo waa diini sheeg naba aawshay naba e walaal walaalshay waa wiil ama kuryo isdhalina naba e walaalshayna naba e mar saddexaadsiin ka noqoy sheeg naba aawshay naba e onog isdhalina naba e walaalshayna naba e jawaabtaysan ku rajeeyeen insha allah
bartanaa jire booga tartanka darkaa ku gal bartanaa jire malfadaayo waa uwal barti bajeelidaalako malfadaayo waa uwal barti bajeelidaalako
halow haabare
halo radio warsan jawaabta bismillaahi araxmaan araxiim haddii unaani tartamayaasha deegaanka haabra b su-aalaas jawaabtay haddiinu isku dayni maybaa nagada doonta insha allah nabiyullaahi isxaaq calayhi salaam
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalinka horeytii ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda ama deegaanka habre b jawaabtii ku biyan xaafadda ama deegaanka habre b too sax ew lama dhibcood yaa ka guulaysidan hansab iyo hinsaal iyo hiisa taageerale aniga inta la fadhiya hansab iyo hinsaal iyo hiisa taageerale inta la fadhiya haawara lama dhibcood uwiin asii wada lama dhibcood uwiin hanshaf waa inta dhafadhiis hinjoonahee
lama dhibcood guwiingaan inta la fadhiye dhibicda koowaad meeshiinka dhiibay dukaanka galabka habar shop odyaada lagu baxsi Heri wiinagoon wati hayo soortilka heriyow oo waana laku helow maymuna idin dow iyada hukaan laasta kan dhibic dhibicda lamaad aydiinka dhiibay kasaase mayo maskiin mayku ah mad adduunyo yasiinka dhiibay
waayahay cali eeda mahadsanto su-aalaha daraarta waliba iskulaha daarusalaam halow daarusalaam halo radio warsan su-aali lamaad oo diiniya dhegaan fura waliban dhiyaasaa sidatan sheeg afarta imaam oo lentiiriyow afarta madhabood haan walkabaradi iyo haano walankabaran mar lamaadsiinka nago sheeg afarta imaam oo lentiiri afarta madhabood haano walaka haano walakabaradi macnaha haanowal kabardi haya su-aalo sheeg
meeba lafadeen afarta meel imaam haan walaashal baradeen iyo haan walaa laku baradi meeba lafadey afarta imaam meeba lakufadey haan walaashal baradeen iyo haan walaa laku baradi way ha jawaabta siin ku sugaan
bartay haajire booga tartanka dargaa ku gal bartan haajire arki bajeeladaanako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeeladaanako
halow daarusalaam
halo warsan jawaabta
بسم الله ونية تركمياش دار السلام إيس والجاسية بن السجن وليبوا إمام الحنيفة حان ودبران وليبوا إمام الحنيفة يوني إمام الشافع حان دبران وليبوا حان أو والدبران والكبار وليبوا والدبران مالك يوني أبو إمام الحنيفة يو حان دبران وليبوا الشافع يوني إمام الحنبل
كالنقبة
سألت جلسات من رمضان كنا نحن والد واه عن دبرين عن والكباردي عن والباردين والد واه إمام حنبل يوني مالك واه إمام مالك يوني والد واه إمام الحنيفة يواه عن دبرين والد واه شافع يوني إمام الحنبل واه daarusalaam walaan iska qastay mar saddexaad kanag shalqaad waan
عن والبردان ولد ومالك يوني أبو حنيفة واي عن دبران ولد وشعفة يومي إمام حنبل واي
صحيح قالت قديقة
waayahay su-aalii lamaad oo diini ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda waa daarusalaam ee jawaabtii uu ku biyeen xaafaddaas too sax aan hayno halow xaabare
الو هذه ورثا jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم حديثنا أن ترقميات الديكان كها وربي سأل جوابت دين سيدي ما يبنى الدون إن شاء الله عن بالي ما يبقى والبري وكتابا هاي شافعي الو ka dheegaayna wad
شافعي ساسو كلمة بأرض هاي إمام مالك مالك لن لن والبري ما لا أسوى لك بردي
kanag markale
haddii aana kanaga maybuaha haddii aana kanaga maybua imaamu shaafici mayba walbarahin orday nhaaye imaam xambali xambali walbari saasan ogaadasan tan kala imaamu maalik usiina mayba macalin nhaaye imaamu shaafici shaafici walbari usiina laakiin imaamu maalik iyo abu xaniifa lan walbari maleesiyo macalimiin ahayn saxyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam ee ha ku jawaabi waayeen weliba lagu wreejiyey tartamyaalka deegaanka habre b habre b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax ewo hal dhibcood iyo asaas ka helen habre b
yes habar yes yes yes saasay ku fahmeen haangaada asagaan haana haaway gerbirkisiba
waayahay hal dhibaca sii wada hal dhibaca ubiga halka dhibaca aydinkii dhibe kasaase cabdinaasir hormuud habare oo roogo ya waada daasan waana tartiib u qaadla
eedaa maasanta su-aalaha dararta waliba iskulaha haabare halow haabare
الو راديو ورثا su-aalka misteriyaasinka dararta dhiga fura waliban dhiyaasa sidatan meega litir oo ogsijiin ee yaha ku baho korta haddii saddex boqol iyo lidhabiisin labaatan iyo shan garam oo potassium colorid ee iyo shal bahan mar lamaad sinkanagoy su-aalo waa chemistry meega litir oo ogsijiin ee yaha baha korta haddii saddex boqol iyo lidhabiisin labaatan iyo shan garam oo potassium colorid ee iyo shal bahan mar saddexaad meegalitir oo oksijiin ee iyaha baha korta haddii saddex boqol iyo lidhabiisin labaatan iyo shan garam oo potassium colorid ee iyo shal bahan jawaabta siin ku sugaan
برتنا جري بوق ترتنك بركا قدل برتنا جري بين الفضايو فوق البركي بجيت ذلك هلو هابره
الو راديو ورسم jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم هديونا نترتم ياكدي هديونا نترتم ياكدي ديغان كهاب ربي سؤال جوابتي هديونا سيدين ما يبنى دونت إن شاء الله سؤال جوابتي هديونا سيدين ما يبنى دونت
haabar male سؤال جوابتي ما jawaabta sheeg يبنى دونت إن شاء الله حال دبيسن لما لما ليتر kanag
هدينا كنغا حال دبيسن لما لما ليتر sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo habre markaas aha ka eeda waana e su-aalii saddexaad ee tartanka chemistry ahayti tartamayaalka deegaanka habre d jawaabtii oo ku biyan su-aalahaas too sax nhaynu halo daarusalaam الو غادي ورسم jawaabta سألت جوابتي أبي لاهي رمي بعض عاصة إلى جوابتي سابع أفكان كتاب يا ولي بعض عاصة ما إلا ما بيبي أفر لتر kanag
ما إلا ما بيبي أفر لتر sax iyo qalad guddiga
su-aalii deegaanka habre d ha hareer marti waliba lagu wareejiyey tartamayaalka xaafadda sa- waa xaafadda daarusalaam ee daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyan su-aalahaas too sax nhaynu mar haddii ka suwaayeen lamada xaafadood abwanjaako leh
دومي ايار بلاوي iska dayd ما بدوها فرقين فلا ما يدوي haye cali eh
ها كيف
hmm?
يا
su-aalo kemistriga jawaabtee لي سؤال كم
waayahay su-aalasay guddigan dhaafaan
سؤالي كسويتا لما لي سف سؤالي كسويتا لما لي سف ويبا صورة سين كساف ياسي قد بيقى سؤاله ورسن قد بيقى سؤاله ورسن
waayahay su-aalii kemistriga hayti ee lamada tartamayaal ha hareer mareen waana ku jawaabi waayeen habre habre b iyo laayta ku jawaabi waayta daarusalaam eena saas oo kale maku faa'iidaysana su-aalaas jawaabtiye mayba nagadaase siyeetun iyo afar litir jawaabta waa siyeetun iyo afar litir su-aalaha dareert waliba iskulaha daarusalaam halow daarusalaam الو غادي ورسم su-aal ilamaad oo kemistry an diyaar garooba walibaan dhiyaasaa sidatan meega litir oo oksijiin ee yeelan baahanyi silanguba afartun litir oo biyutain eh mar lamaad sinkanogoy su-aalo waa kemistry walibaan dhiyaasaa sidatan meega litir oo oksijiin ee yeelan baahanyi silanguba afartun litir oo biyutain eh mar saddexaad daarusalaam oo basinkanaga meega litir oo oksijiin ee iyo lambaahanyi silanguba afartun litir oo biyutiin ee jawaabta sinsugaan insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بركا قدل برتنا جري بين الفضايو فوق البركي بجيل دالكو بين الفضايو فوق البركي بجيل دالكو
hallow daarusalaam الو غادي ورسم jawaabta
بسم الله ونوع ترتمياش دار السلام سألت جوابتي أبي نسجين يا ربنا عباسة إن شاء الله سيز بوم سيز سيز لتر أنا بلغت مالك شاي لي لي لي لي لتر codkin koran qaada ismar harle ee marlamaad kale سألت جوابتي أبي نسجين يا ربنا عباسة لح لي لي لي لتر
sax iyo qalad guddiga su-aali lamaad oo kemistry ee waliba la weydiiyey tartamayaalka xaafadda daarusalaam ee daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyan su-aalahaas too sax nhaynu
hallow haabare
الو راديو ورسم jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم أدينا نفر ضمياش ديغان كخابرة ديغان كخابرة بي سؤال جوابتها بين سدين ميبا نقدر إن شاء الله إبر ببيسن أفر ليتر كنك
عدينا كناقة إبر دبي سنفر ليتر صحيح قالت قدية
su-aalii daarisalaam ee ku jawaab waay tii walibalan wareejiyey oo faa'iide ahaan waqtigan hortaalee daarisalaam mar haddii iyo gorod waayeen habre b habre b jawaabtii oo ku biyen su-aalaas toosax aan hayno
mar haddii ka suwaayeen lamada xaafadood abwaan weero
aan horta nin hoo isku day horta hadda nada galanta kahaaye liiturka oo galanta kahaaye oo caafi ah may baana antatiis ka qoranaha zero point three three liter ya ka qoran red altida goonikin haatay laakiin anak aaga aan hadda garanta kahay oo caafiga ee mayba ka qoran aagwa aaga mayba jarahan ilaa iyo nay lamisinti ibaro lisinti ibaro laakiin mayba ka qoran zero point three three liter jawaabta saxda oo litir kuntaaso litirka madaa ku tabna su-aalin jawaabtee tamam أنا ما دابك ما دس جرنا ما أول وريج ذي يوم ورثت أنا ما فونديها أنا مس ما على كمان إنجنيير هو لشك أي مدو إنجنيير كان لشك أي ما هاي كان أو تي في آر كي وران سوبيو هاي مركزنا قرب بالسكير هيدا ما دربها ما تتاكيا وجوارهم ما أنا بيجو أنا أو إنجنيير لشك أي سهل إنجنيير ما هذا إنجنيير كإسكو هاركو إيون لكن جاه كوري لو إنجنيير دابك لسه درس هاي نسله يجين نجا إسمه شاكله أبوه
واك أبوسي
waljarow yan maayo baarlamaanba su-aalada hadhakahaano berke isku aamusaa maargne
waayahay guddiga سؤالي كسوتا لما لي سف سؤالي كسوتا لما لي سف ويبا صور سينكو سافياسي قدقة سؤالو ورسن قدقة سؤالو ورسن
waayahay su-aalii xaafado ama tartamyaalka iyo gorod waayeen oo kemistriga haytii jawaabtii amay banagadaase lama boqol iyo lixdan liter jawaabti marlamaad iyo kanage su-aallamay baa isku lahaayana tartamyaalka daarisalaam gorod waayeen waliba lagu wareejiyey habre b habre b iyaana saasoo kale maku faa'idaysan jawaabtamay banagadaase lama boqol iyo lixdan liter كنك waa lama boqol lama boqol iyo lixdan liter
إذا ما سنت عبد الله سؤالها درت كلها هابر هلو هابر
ألو راديو ورسن سؤال كواد أوفيسي سدقة أنفرة هذا لذا نوير يا لما ذا حافظات سؤال ولي باندياسة سدتان لما حرك كتارت أو كسوبسن هل نوع أو اسكومت أه وانا لا يكسنان اسكومت أه يدو shalciyey sideetan sentimitir iyo lixdan sentimitir haddii rakaadka kan dheer u siciyey saddex boqol haartis raadi rakaadka kan gaaban marlamaasinkanagay haabara waa fiisigis lama xarag kataarad oo ka suubsan hal nooc oo iskumid leh isku mid ah waana la geegsanaan isku mid ah iyo dhirasho shalciyey sideetan sentimitir iyo lixdan sentimitir haddii rakaadka kan dheer u sociyey saddex boqol hartis raadi rakaadka kan gaaban mar saddexaad sinkanaway lama xarag kataarad oo ka soobsan hal nooc oo isku mid ah waana la geegsanaan isku mid ah iyo dhirarshoo shalciyey sideetan sentimitir iyo lixdan sentimitir haddii rakaadka kan dheer u sociyey saddex boqol hartis raadi rakaadka kan gaaban jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartay haajare booga tartanka garkaa ku gal bartan haajare mal fadaayo waa wal barki bajeelidaalako mal fadaayo waa barki bajeelidaalako
halow haabara
ألو راديو ورسن jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم حجينا ندرك من عيش الديقان كهاب ربي سؤال أسجاب جاء دين استديني ما يبنى قدد أنت إن شاء الله أما بغل لبعض إشان هرتس
kanak
lama boqol labaatan iyo shan hertis saxi qalad guddiga
su-aalii fisikska hayti ee la weydiiyey tartamyaalka deegaanka habre b jawaabtii oo ku biyeen deegaanka habre b too sax aan hayno halo daarusalaam
halo raadi warsan jawaabta bismillaah wanoo ee tartamayaasha daarusalaamka su-aal socodka haddaynu iska dayni walidana hadaasa insha allah labaatan hardis kanag
labaatan hardis saxi qalad guddiga
waayahay su-aalii iyo harar martay tartamayaalka deegaanka habre b daarusalaam ee yalan wareeji daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyeen su-aalahaas too sax aan hayno halo wero qaar lan sheego fadi animeelka og lan sheego fadi animeelka og su-aalo ma hay toorto
lama xarag ka taarad oo ku suubsan hal nooc oo isku mid ah waana la geegsanaan isku mid ah iyo dhirir social asia two centimeter iyo lixdan centimeter haddii rakaadka kan dheer uu socay saddex boqol hartis raadi rakaadka kan gaaban
abwaaniya tartamahana mise musician yaala tartamaha tarash i bitiye i jaako su-aalilahayan dadyaalkan kuhogdaysa may jaakol iyo tarash iyo bitiye iyo dadkaasa dhawarsa iyo balwadiid iyo daash iyo anza iyo dadkaasa dhawarsada kaban buu odmado dheegta kataarabada dheegta meelkalama in weydiyo
يعني أبوان أنجاح ضد مهرو ما أبوانية ترتمها ما لكيري يا جاكولة بلا شروط شيء قاس بلا أنت مسجد قداس سد حبقة شوط أو مسجد يا قديس زاين حبد بس سد حبقة إيه كنتو تضرب شيلن يكاد لوان ككلية ترمي استعمالين زي اسنو أنا سكندري نمها كوبانا ساعة تجواب تقوم بدها المرة وشكع هسيان isin organ laha harbiyaasan una kataarada ku meelaha iyo boodni kooda oo walaaji kundumnid walbun kuma qanaan orgama amboodni ha isin kataarad laha harbiyaasan تاريخ وين شلت بريم إذا كنت إكساس إكوارت إكساس لا شلت ما يدار واه عقل dooree siina waalasheegay dooreena ma aadliyo كتار في ليش بريم سكونتو تيرتو كوارتو كنت بلو سيستجر tan dheer maduu bariim waa سوهر أوين تبا يعني ميا بريم تفاصيل أطولت
fiilyaal kale la tiriyay fiilyaal kale laska dhoowali hakiinbaha la jawaabta guddiga
سؤالي كسوتا لما لي سف سؤالي كسوتا لما لي سف ويبا صورة سين كساف ياسي قدق سؤالو غرسن قدق سؤالو غرسن
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamyaalka deegaanka habre b gordawaayan daarusalaamna iyo intaas oo kalima ku faa'iidaysana su-aalahaas jawaabtay mayba nagadaase afar boqol haartis mar lamaad yaka naga jawaabtay mayba waa afar boqol oo haartis halo daarusalaam halo radio warsan su-aali lamaad oo fiisigisa diyaar garooba wali bandhiyaa siyaasadataan xarag kataarad dhirasha iyo siyeetun sentimitir yar leh rakaad dhon lama boqol konton ilii haartis hataba raadi dheerarka xarag lamid ah oo rakaad shay-iyi kun labaati afar haartis ka sheeg jawaabta sentimitir mar lamaad sinkanogoy daarusalaam xarag kataarad dhirasha iyo siyeetun sentimitir yar leh rakaad dhon lama boqol konton ilii haartis hataba raadi dheerarka xarag lamid ah oo rakaad shay-iyi kun labaati afar haartis ka sheeg jawaabta sentimitirhan mar saddexaad hobisinkanega daarusalaam su-aalo waatii lamaad oo fiisigisa xarag kataarad dhirishay-iyi siyeetun sentimitir yala rakaad dhon lama boqol konton ilii haartis hataba raadi dherarka xarag lamid ah oo rakaadsi ay kun labaati afar haartis ka sheeg jawaabta sentimitran
Ay,
مع البركي وجيل دالكو بيغ مال فدايو هو البركي وجيل دالكو
هلو دار السلام هلو هذه ورطان jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم انه ترتمياش دار السلام سؤالات جواب فيها دين الكدين الهي سبب هذا افقان موافق بها سدح بور الا 20 سنتيمتر kanak
سدح بور الا 20 سنتيمتر sax iyo qalad guddiga
yahay waa yahay su-aalii ee lamaad ee fisikska hayta ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarasalaam ee su-aalahaas jawaabtiye daarasalaam ee magorona
halow haabare halow haabare
الو رادي ورطن jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم أدين السجين سؤال أسجابتي من بنوت الدنت إن شاء الله جدد بيسن لما سنتيمتر
kanak
أدي أنا كنجة جدد بيسن لما سنتيمتر sax iyo qalad guddiga
su-aalii ha haran martay tartamyaalka daarasalaam ee gordawaayan weliba lagu wareejiyey tartamyaalka deegaanka habre b habre b jawaabtii ku biyan su-aalaas to sax aan hayno
mar haddii kas waaye lamada xaafadood guddiga
سؤالي كسؤالك لما لي سف سؤالي كسؤالك لما لي سف ويبا سورسين كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
bismillaah su-aalii kemistriga ama fisikska ero ee lamaad ee lagu weydiiyey tartamyaalka daarsalaam ee gordawaayan habre b nama ku faa'iidaysana habre b haddii ay ku faa'iidaysado waa iti su-aalaas jawaabtiye mayba nagadaase labaatan sentimitir mar lamaad jawaab maybu ah labaatan sentimitir
halow haabare
الو رادي ورطن su-aali koowaad oo biolojiya dhiga anfura walibaan dhiyaasee sida tan sheeg magaaga hormoonka geedo ee sheenow unagga geedka intii isu qaybsama mar labaad sheeg magaaga hor taabare sheeg magaaga hormoonka geedo ee sheenow unagga geedka intii isu qaybsama jawaabta siin ku rajeeyaan
برتن هاجري بوق ترتنك بركا قبل برتن هاجري بيت مال فدايو فوق والبركي بجيل دالكو بيت مال فدايو فوق والبركي بجيل دالكو
halow haabare
الو رادي ورطن jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم أدون أن ترقميا شديقان كحاب ربي سؤال أسجابتي أدون السجين من بنوت الدنت إن شاء الله أو زينت
kanak
أدي أنا كنجة أو زينت أدون إسبيلين من بنوت A U X I N S sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii dhaganka hayti ee la weydiiyey biology biology waa su-aalii biologiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka deegaanka habre b jawaabtii ku biyan to sax aan hayno halow daarusalaam
الو هذه ورطان jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم دار السلام سالت فيها بين السجين ولدها عن تزيليا cod ka koran qaad kanag سالت فيها بين السجين ولدها عن تزيليا sax iyo qalad guddiga su-aalii habre b haare martii waliba lagu wareejiyey tartamyaalka tartamyaalka xaafadda daarsalaam ee daarsalaam ee jawaabtii ku biyan to sax aan hayno
guddiga
سؤالي كسؤالك لما لي سف سؤالي كسؤالك لما لي سف ويبا سورسين كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii biologiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam waa habar b gordawaayan daarusalaam eena ma ku faa'iidaysan su-aalaas may baa iyo haytay sheeg magaaga hormuunka geedo ee sheenow unuga geedka ini usa qaybsama jawaabta mar haddii lamada tartamyaal iyo gordawaayan mayba waa kaniin mar lamaad iyo kanaga jawaabta mayba leereeya kaniin halow daarusalaam
halow raadio su-aali lamaad oo biology dhegaan fura wali bandhiyaasa sidatan sheeg meelu use kiciyow mutationka jiinka ama isbedelka jiinka mar lamaad siinka noqoy su-aala sheeg meelu use kiciyow mutationka jiinka ama isbedelka jiinka mar saddexaad sheeg meelu use kadhiyaw miyutationka jiinka ama isbedelka jiinka jawaabtasan ku rajayaan insha allah
bartan haajare booga tartanka darkaa ku gal wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo wal barki bajeelidaalako
halow daarusalaam
halo radio wartan jawaabta
su-aalaad jawaabteedan iskadeen walidba ilaahay soo saada afkaan waafiji ahaa substitution
kanag su-aalaad jawaabteedan iskadeeyo sheegna ama kanaga walidba ahaa substitution
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyantoo sax in haynu
halow haabare
halow radio wartan jawaabta
su-aalaas jawaabtiyey haddana kan haddana ku faa'iidaysan maybana u doonta insha allah d n a
kanag
d n a
sax iyo qalad guddiga
su-aalii xaafadda daarusalaam ee harar martima balan wareejiyey habre b habre b jawaabtii oo ku biyan su-aalaastoo sax hayno halow weerow
jawaabta meel sheegay haye meerinkeed adina saartay sheeg meelo usikadhiyaw ya mutationka mutationka jiinka masaka isbedelka jiinka jiinka kago webaga jiin yaa ma jiin loos dhiyaa kaw
sifadan gaabay isbedelka usaka dhew may banaa lama yan sharbaha jiin loos dhiyaa leer maana jiinka dhibeedo hoose la ku dhika mado ma doono koro la ku dhika xa in isbedela ma doono dhibeedo dhagan la ku raaba xa in isbedela isbedelka ka dhew yaado meesha jiin jiin daba kee jiin kale jiin soo jiin lagu kama
oo isbedelo leer walis bedelo kan gubiga leeyma dum madaho dhigaado korna dhika xa yow madaho dhibeedo dhan ku reeb xa yow madaho hoose dhikoon ja yow suge agwan gubiga jinsi nafsi madaho isbedelo gal mado enjegay madona xanuuro we su-aalaas jawaabtiyaha guddiga
سؤالي كسويتان زمالي سف سؤالي كسويتان زمالي سف ويبا صور سين كشاف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii biologiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka daarusalaam ee gordawaayan weliba lan wareejiyey tartamyaalka habre b habre b jawaabtii oo ku biyan su-aalaas yoona saas oo kale gordawaayan jawaabti maybaa nagadaase mar haddii lamada tartamyaal oo gordawaayan maybaa nagadaase mayotong dararia waa may tokondaria mar lamaad iyo kanaga jawaabti maybaa nagadaase mytokondaria
waayahay cabdullaahi eedaa mahadsanta su-aalugii dhextaalka hadeerni dhagaystayaalka tartanka la daraara diyaar garoobay insha allah
bartan haajare booga tartanka darka kokow bilaawa hataalis bilaawe darka ay ku
lamada xaafadood wale ku xustaan intay khadka kasii jiraan insha allah wal ku yar dhowr daqiiqo oo dhegaystayaalka lama su-aalo bandhikaan su-aalan koreyta dhegeystayaaalka weliba lanku baahanyaa codka hasiinka dareera qofka ay codka isin dheegi doontaan iyo walilasiinku faday qofka ay magaashay codkan indaar qofkii ama si qalad u haystaa ma aan maqlin waktigaas waa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii oo magaalada laado beledweyne baanu nimi waxaan isugu jirray macalimiin iyo arday iyo koox milatariya barnaamij hanuunina riwaayad hanuunina waktigii uu wadaadkii tegey dalka qabsadayo marka waxaa gobolada oo dhan ha loo baxo ha lasoo hanuuniyo marka annaguna iskuul oran jira dhagax tuur dhagax tuur oo secondary ku yaalla xamar ardadiisii baanu wadnay anigaa ku jiray ragga meesha maraya xasan sheekh muumin baa ku jiray salaad maxamed kale salaad derbi heesaaga baa ku jiray maxamed wasanin la yidhaah
wali kaale dhegeystayaaalka intii fahmin codkaas marlamaada siinka nagaana codka isin dheegi doontaan qofka iyo magaashay iyo siinku fadaana marlamaad codka siinka nagno
ardadiisii baanu wadnay anigaa ku jiray ragga meesha maraya xasan sheekh muumin baa ku jiray salaad maxamed kale salaad derbi heesaaga baa ku jiray maxamed wasanin la yidhaahdo isna heesa cabdikariim jiir
waayahay dhegeystayaanka horeysayaan halo assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaaga xaafada
هذا هذا ما كان معدي barnaamijka la dareerta
اه haye ayow codkada dhegeysi
ابو انا براوي
waayahay eedan maasta magaa ninkanak
هذا حسن معدي aadan xasan maadey xaafada
الوداد wadaad telefoon numberka
ورايشان haye
لما لما mhm
ايوه aha طلبت روسيات eedan maasanta jawaabtay sasaxin kastay codkaas weli bahaya abwaan hadaraawi su-aal lamaad dhegeystayaashaan diyaar garoobin
برتنا جري بوق ترتنك بركا قدل برتنا جري بين مال فلايو هو
waa hagaag idaacadda waxsan wal dareertan su-aal lamaad ee dhegeystayaasha weliba waa codkun hadareere iyo weliba sheegaasana qofka iyo magaashay iyo xilka usahay codka hadareere sheeg qofka iyo iyo xilka usahay haye codka farsamayaqaanka waaye mudane wasiir mudane tarayaal baxda saxaafadda waaye salaamihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jeclaan lahaa anigu inaan ka hadlo waxaan jeclaan lahaa anigu inaan ka hadlo ama aan warbixin kooban idinka siiyo howlaha ammaan iyo xasilinta magaalada muqdisho waxaan rabaa in aan u mahad celiyo dhammaan ciidamada isku dhafka ah ee ka kala socda nabad sugidda booliiska iyo militariga
codkaas marlamaad siinka noqnay dhegayste weliba sheegaasana codkiisina ta dhiigteen qofka ay magaashay iyo xilka u sahay marlamaad codka dhuusada
ramadaan mubaarak mudane wasiir mudane tarayaal baxda saxaafadda waaye salaamihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jeclaan lahaa anigu inaan ka hadlo waxaan jeclaan lahaa anigu inaan ka hadlo ama aan warbixin kooban idinka siiyo howlaha ammaan iyo xasilinta magaalada muqdisho waxaan rabaa in aan u mahad celiyo dhammaan ciidamada isku aan ka horeeyasiyaan halo assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal maagaga xaafada
مقال محمود إسحاق عبد حافظ بلدان barnaamijka la daraarta maxamed
آه بسلوى haya jawaabta
وحسن علي خير زي الوزاري waayahay eedaa maasintay jawaabtay si sax ee mankasna dhegeystayaasha kale iyo fursad siyaana telefoon numberkan oo la hadal koran waa toddoba hal afar afar toddoba eber eber halo dhegeyste الو السلام عليكم وعليكم السلام magaagii xaafadda
عبد الله محمد إسحاق عبد الرشيد cabdullahi barnaamijka la daraarta كفيلة jawaabta
عبد الله محمد حسن سنبلوش haye وزير كاشانيك kanak mar lamaad عبد الله محمد حسن سنبلوش haye title shay
تايت وزير وزير كامنية mar saddexaad هذه- mar saddexaad ha fursad ka siiyaan kanag
عبد الله محمد حسن سمبلوش وزير كنيسة هو إيه، بقى- تليها نسا
si kale ka sheeg
يتكلم هاي
waayahay eeda mahadsanyi ee, dadaali ee, jawaabtahooba si aan fiirinana waa taliyaha nisa ee, cabdulaahi sanbulooshe dhegeystahaas jawaabta si saxeen halaali waa taliyaha nabsugidda iyo hay-adda qaranka soomaaliyeed ee, cabdulaahi sanbulooshe marka
haddii meel ku fadaayay in Nisa.
title-ka uusan dhammaystir maadaama Mhm.
uusan nabad sugidda la eri Mhm.
ee, taliyaha ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ha. marka jawaabta laakiin si saxeen sheegi ee, eeda mahadsanyi dhegeystahaas waa hagaag eh, lamada xaafadood kana gadaan xaqiijiyey lamada xaafadood intii khadka ka jiran iyo in kale halow haabare halow haabare
الو علي حسن halow daarusalaam Hello, Radio Warta.
su-aalaha dareerta weliba iskuulaha xa- deegaanka haabarabi haabaran diyaar garooba su-aal dhaqan ee hasinka dareerta weliban dhiyaasa sidatan maylankase liif marlamaad siinkanagoy haabara maylankase liif mar saddexaad maylankase liif jawaabta sinkusugaa
برتنا جري بوق كركرك بركا خدل برتنا جري والبركي بجيل ذلكو بين من فدايو والبركي بجيل ذلكو هلو حاضر هلو حاضر الو راديو ورسن جوابته
بسم الله الرحمن الرحيم adoona na tartamayaasha deegaanka haabara b su-aalahaas jawaabtee duni sideeni may baan ila doonta insha allah aarada goroga
كنك
halo haddii ana kanaga may buaha aarad yow aarad aaradaa liiflere صحي قرد كدقة
waayahay su-aalii dhaqanka hayte ee lu weydiiyey tartamayaalka deegaanka habre b jawaabtii oo ku biyeen too sax aan hayno هلو دار السلام Hello, Radio Warta.
جوابته
الله اللهم اعطينا الجواب ادينا في دينا ما يبغى كان على عطلك بديغو
كنك
كان على عطلك بديغو على ما انت مسؤول البحران كان على عطلك بديغو صحي قرد كدقة
waayahay ee, su-aal ila weydiiyey deegaanka habre b gorod waayan waliba lan wareejiyey oo faa'iide ahaan lan ka wareejiyey tartamayaalka xaafadda daarisalaam ee daarisalaam ee jawaabtana iyaana ma goran
هلو ويرو هاي علي
liis af- afsoon- af- af- afafkii hore waay afhadii yar dheer laakiin hobaan iska dayey liif aan calafuranta iska dayey liif unama eri jirnay liifadda fadiilo oo fahmirsan laga soo ile iyo waddanku aan ka dhahadi oo soomaali ka mid eh saasa la eri jiray liifadda fahmirsan laga soo
ويرو هاي أدين
ku iifiday يا ku iifiday
ما هذا لا indow
تاكل أدين
waxaad ii dadka naca aniga maxaad iiga soo saarani
تاكله haa
هاي سؤال أسكدي
سؤالي كسوءة لما لي سف سؤالي كسوءة لما لي سف ويبا صور سين كسافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii dhaqanka haytii ee lu weydiiyey tartamyaalka daarisalaam haabarna iyona saas oo kale gordo waayeen daarisalaamna iyona gorna jawaabta su-aalaas oo haytii maylankase liif liif xaafadda ama tartamayaalka deegaanka habrabi mabaa ka sheegana aarada guriga ma-e aarada guriga liif waqti dhowle habati liif jawaabta managadaas saas oo kale daarusalaam eena ma erana liif yoona bahalka alaabta la kala dhiigow shabagoo yar oo xiliyadan danba alaabta la kala dhiigow ama maduulka markii surfyaalka kadhig lakatarso lakala dhiigow liif la ere wero inta inta abdullahi sheegna wero sheegna wero hayaan uu wero maylanka sir liif
liif horta meebaa laka isticmaalay jareen madoon dhiga amara liifyaalka badalin shiishna waa inkasa jare horta waa liif amala dheeraay shiish waa inkasee dhur afjii waa inkasee laakiin badanaa meka dhiiga jareen ibnu qayim aljuusi meelo dheeraay haronta oo quraan saarka ituubinka la guraayo yaka dhiiga jarimiyo meelunku isticmaalaan ma oshiyaan maana harunta quraan saarka ituubinka iyo dhigay liif liif iyo saas in ka dhax dhigayno
haya abdullahi waayahay macnaha meel waa iska liif waa iska liif tuma imanaysa waa iska liif garaac lankan waa liif garaac ila gurow waayahay weerow hadhawaay tii eed ama asanta jawaabto meba nagadaasa liif meba lankaseeya bahalka liska toobow xarumo sidaad sheegtay liska toobow oo cilaajka oo kale lan macnaha walib waa magaarya oo toobinka dibidis la geliyo halka lanka murgumadii ka jira laka toobow dagigaalka ka xisaabtamaayo ma hawadi toobinka ma erna horta toobinka wala la geliye magaarko la geliye marmar bambiiro la geliye magaarku iwasaas ah hawadi marka magaar yar oo bahalka dadka la geliyo
jawaabto wali waaye mayb waa magaar yar oo toobinka dabadiis la geliyo halow daarusalaam halow radio maylankasee yiir mar lamaad maylankasee yiir mar saddexaad maylankasee yiir
bartayaa jire booga tartanka garkaa ku gal bartayaa jire
halow daarusalaam halow radio warsan jawaabta
wadada diran wa بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم اعطنا الجواب وعلى شيء عدين السدين جواسية ميدان غراسة للدور doy iyo beer kalena isku dhex jiraan
kanaag jawaabta
su'aalataysi jawaabtiya maymana walaashe meel guur ee doy iyo beerna iskugu jiraan walama deegaan fursad kale hobasan siina jawaabtaasan hayna
su'aalataysi jawaabtiya aduunas kanaagna maybwa meel guur
waayahay eed amaasantiin cabdulaahi jawaabta صحيح غلط وايحي آه دار السلام آه سؤالي دغنك هايتي لما لويدي جوابتي ku biyanto sax aan hayno halow hawre
halow radio warsan jawaabta
bismi illaahi araxmaani araxiim haddiiuna na tartamayaasha deegaanka haw rabbi su-aalaas jawaabtiy haddiiuna isku dayn may baa naga doonta insha allah yeermay balarey meel duur badan meel duure oo geedo badan haddana la shiido fara badan ee daayane oo markastana joojo biilunku waayana oo barwaaqe yalre
fursad kale hob isniina sinsiigna jawaabtaas hayna oo dhiirlan kasow waa faa'iidaysi waqtana masin hayna
meel duur ahoo geedo fara badan leelare waayahay lamidin xaafidoodba fursadaasan siini jawaabtaasan hayna siin ku rajeynaya wero
jawaabta tew hawr wa darsalaama haa dhaganka oo baadiida mayb waa dhagan oo iidan faylo dadka mageeyo xilliga oo iidila ka jara meelo badan hadlan shalbahay madala lihiday beeray ii kabeebay saarkay iyo odhay jaarida wal badanaa laha bandhikay dhagan badanaa jaraada biid walla ero hirdaayana belaanta saas ma su-aalo dhuusay maylankase iir
iir ah mase jiir yana ja- jiir horta may go'aama Eh, ti oo tan doctor jilibka koriyey boodo unta tiya jiir hada jiir tila in ka keede maaha yoolay maaha hay ay kala doodun ya Irremel.
ha jiir Jiir, jiir, jiir.
iyada iyada le ama fadaayta husni marmar wala Iyaduti oo oo wiinaysay oo malag marmarsa waxaan iyaga guraasay waana buuqa an lijeedya laagtay jiirta hadda ama jiirla an lijeedaatana Hadda kasi. Hadda kasi. Ani hadda kasi.
meya Iyada iyadu.
Iyada iyadaha samuhay.
To ii ii jiir iyoona jiiriya inis dhow ogdaa husni hodheysa waxaan buuqa lan lijeedya yarteen haddana jiirta ama jiirla an lijeeda kaale waa umagtay
jawaabta guddiga
سؤالي كسوأتان لما لي سف سؤالي كسوأتان لما لي سف ويبا صورة سين كسافيا سي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aali dhaganka haytiye lamaad lamada tartamyaal habara b iyo daarusalaam e jawaab mukubiina oo mugorona abwaanka iyo saaxiibyey cali kurantiyoona saas oo kale ee iska dayen balse iyoona mu jawaabna su-aalaas jawaabtiye may balnagadaasee dhiirmay ballankaseeya ee warta markii la qoda wafka laka cabirow yo dhiir la ere warta biyo laku waraabow markii la qodow qofka markii ee warta la qodo laka cabirow yaa dhiirlankase maanaa wartan jiliba qodonta iyo eh, ilaa garaba qodonta iyo jooga qodonta margiliga gurooma jooga qodonta langalka abiri lankaasa langorada mia kaasa dhiirleere ilaan jiliba qodonto jilibka qodonto langle laka cabiri maa ha geed ma ma qiyaasan geedna may ka cabirin Ha, markun lankaasa may baleeray jiir Ha, lankii oo warta haddan markii la dhammaay kan oo laka dhaafo sagaalagii leeray aman sidii haawan usuun fahmi eeda aan fahmisa waxaan haan ma
hallo haabare
halo raadi warsan
su-aal juqraafi ee yahsiinka dareerta dhiga anfuro waliban dhiyaasa seetaan sheeg dalka anka xeeb dheer adduunka iyo cabirshe sheeg dalka anka xeeb dheer ee adduunka iyo cabirshe haabara sheeg dalka anka xeeb dheer ee adduunka iyo cabirshe
Bartanga jere, bog tartank, berka kugal, bartanga jere. Bek mal padayo, fa wal barki, bajel dalko. Bek mal padayo, fa wal barki, bajel dalko.
hallo haabare
halo raadi warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم عدينا نتر قمياش ديغان كهاب ربي سؤال أزجابتي عدينا سيديني ما يبان أقدر دونتا إن شاء الله دلك جبان درعان ما يبان ديرسة تميس سيدكم أفر بغل سيدتي لمايلك كانك
عدينا كناغا ما يبان كتالا هابتسوي جبان كتالا درعان ما يبان ديرسة تميس سيدكم أفر بغل سيدتي لمايلك guddiga
waayahay su-aali lu weydii ee juqraafiga ahayti tartamyaalka deegaanka haabra b jawaabtada ku dhiyeen too sax aan hayno hallo daarusalaam
halo raadi warsan jawaabta
dalku waliba waa kenadu soolasjeerta adina sideen waliba dhiyaasa dalku kenadu oo labaatan shan kun shan boqol laba- shan boqol iyo lix iyo todoba mayl kanak
dalka kenadu boqol labaatan iyo shan kun shan boqol iyo lix iyo todoba mayl sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali juqraafiga ahayti ee haabra b gorada waayti weliba lan wareejiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam ee jawaabtiyo ku biyeen too sax ewu hal dhibcood oo faa'iide ee daarusalaam ee
jaakole haya dhibcood kumilka sheeke laakiin abwaani oh, lee artay laan sahwar lahankii amal waa kadaan bala maraay amal oo intaa ku hadalahaysto isbitaalka miya
wartan iritii hortee banaanta ah Ma dheeraytay laakiin.
ma dheeraya ma dheeraya tan
هلو دار السلام هلو راديو
dhegaan furaa su-aalaha welibaan dhiyaase ee lama juqraafiga ee sidatan sheeg wadanka ankawiin ee dalalka lankasow scandinavian iyo cabirka usikafadhi marlamaad daarusalaam sheeg wadanka ankawiin ee dalalka lankasow scandinavian iyo cabirka usikafadhi mar saddexaad sheeg wadanka ankawiin ee dalalka lankasow scandinavianka iyo cabirka uu iska fadhiyo halow daarusalaam هلو راديو ورطان jawaabta بسم الله ونوع ترتمياش دار السلام آسو على الجواب فيها ديون السبيني وليد عن بياسة دي إن شاء الله بإذن الله جل وعلا آه إسويدا ساقال بيبي سوى دور ساقالي ساقال مليون كنك أبين كناغا إسويدا ساقال بيبي سوى دور ساقالي ساقال مليون sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalihii lamaad ee juqraafiga hayti ee la weydii tartamyaalka daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyeen toosax nahayno
halow haabara
هلو رادي ورسن jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم عدونا نتر تمياش ديغان كهاب ربي سؤال أسجاب كمي بانويدو دونتا إن شاء الله دلك سويدن بغل طلباتي سدكم سيد بغل الله هدن معيل kanak
عدانا كنغا سويدن بغل طلباتي سد بغل طلباتي سدكم سيد بغل الله هدن معيل سكوير sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii iyo gorod waayeen tartamyaalka daarusalaam ee ee juqraafiga hayti waliba lan wareejiyey oo faa'iida ahaan lan ku wareejiyey daarusalaam haddii iyo gorod waayti tartamyaalka haabra b haabra b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax ewu walina iyo saaska helena hal dhibcood oo faa'iide ah يس صبر بي يس يس يس والشبيخة يا والشبيخة وعيشك يا سخا يا شبيخة سرتانك غادا والشبيخة هلا والشبيخة هلا والشبيخة waakashilaahe waakashilaahe wixii shisheekaysahaa kashilaahe أنا ما شاء الله يو هل دي بقى سين ولا أي سين كديبة كساسة أي إن ديبة أي إن ديبة أي جيل لكن أنا سين كديبة هل كاس دبع هل كاس دبع ما يبقى سين كديبة أو سين رالك إتين وأنا كقنع سنتين
شيخ بيادر دي مالن جيو شيخ بيادر سوق هذا ولا هم ويدي لن يو إيه ده كقنع سين قاعد تلون كسارة أو سين كديبة يا شيخ بيادر ميلن مودو ملا هذا ليه هايسو دكور كنت ساي أنا والله ديبة شيخ بيادر إن ديبة هذا ميلن مودو أنا ملا كارن هذا ليه هايسو دكور اللي بقى حنيفة حابصة يندي بيها قواد راسن اللي و- بقى ولا waayahay eedaa amaasintaa cali su-aalaha dararta weliba iskulaha haabare halow haabare هلو رادي ورسن su-aali kowaad oo xisaabaha siinka dareerta welibaan dhiyaasaa sidatan banoone iyo lantuuri kor fogaanta usa jarina maybwa s limid e boqol labaatan isiyeed ta minus tumaili ta square raadi wakhtiga kaynaanka usa ebirnagadow marlamaa toobasinkanaga su-aale xisaabo weliba iskulaha haabara banuune iyo lantuuri kor fogaanta usajarsidina mayb waa s limid e boqol labaatan isiyeed t minus sixteen t square raadi wakhtiga kaynaanka usa ebirnagadow mar saddexaad su-aale xisaabo banuune iyo lantuuri kor fogaanta usajarina mayb waa s limid ee boqol labaatan iyo sideed t ama ta laku yari ama minus tumaili t square raadi wakhtiga kaynaanka usa ebirnagdo halow haabare
الو سعدي وردة jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم عديون أنا قدمياش ديغان خابر بيسو على جوابتي مي بنغدو أنت إن شاء الله صدي الله مسكين kanak
عدي أنا كنغا صدي الله مسكين sax iyo qalad guddiga su-aaley xisaabtahaytii ee todobaad oo iniga habra b nagadaasa jawaabtii oo ku biyan toosax in haynu
halow daarusalaam
الو راديو ورشة jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم وفقنا الجواب سؤال سيتي جوابي عديل اكسدين ميضا غلاسة صدون ايو صدون سكن kanak
سؤال جوابي ميضا صدون سكن sax iyo qalad guddiga su-aalii tartamyaalka deegaanka habre b gordowayan maku faa'iidaysana daarusalaam ee
halow jaakole Eh, banoone iyo lantuuri kor fogaanta usajarana maybwa s lamida Haye.
boqolaati isiye t Kow.
minus tumili t square raadi waqtiga keenaanka usa ebarnagdo jawaabta si jawaabtaas naanka lawarsadaakai sheegay haye ronaldo cristiano
haye kubaya haye cali adeen
lug buluunigu lugtalankii intuinay Hmm.
beli yiliray haye
ariisiisu kumsiilay warsadas halow wero
walaahi koronta horta ha dhawaaye haddii oo dalka kiya un hanglada gaaraan baydhow ana kohay dadka oo su-aalisay la warsado maybwa cabdiqaadir shariif gurmud dafiya hayee ilaah afkee been ku haysoloo wada gaas lanki la eraay madhuuse gaduudow gaduudow ke waxaan u mani gaduudow jaceelowse iyo ateerase iyo aday nakataa iyo ay abduraxiim buulisay dadkaasa la warsada haddii aana kor an bahoon dadkoo may bajara magayaalyo intaas ayaa rihan war is dhaleen adka aaras zio roberto roberto carlos carlos alberto alberto barerao meega ayaari hanle may ka alao zio roberto roberto carlos carlos alberto alberto barera brazil aan dhalan dadkaasa la warsaday hokal husni wala an in qof aan horta taab yago laku gooyo ka taaboo isiyoton laku gooyo wiligay meel aan ka dheegaya jiifa ha iifta masuuliid may kooga su-aala iyo ka kataa ninka wareeray meel aan ka dheegaya surina sila fadhi waan kursiga fadhiida waa isan dadka manaaraan dhiga jidan
guddiga سؤالي كسوة لما لي سف سؤالي كسوة لما لي سف ويبا صور سين كسافيا سي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aaley xisaabtahaytii habre b habre b gordowaayan waliba lagu reejiyey daarusalaam ee daarusalaam ee maku faa'iidaysana su-aalaas mayba nagadaasa jawaabtiye afar sekan afar sekan iyo jawaabta rasmiga iyo eta
su-aalaha dareerta waliba iskulaha daarusalaam halow daarusalaam الو راديو ورشة banoone yar la tuuri kor fogaanta usajarana maybwa s lamid e boqolaati siyeeti laku jari tumu iliti square raadi kaynaanka bilowga banooniga mar lamaad banoone yar lan tuuri kor fogaanta usajarana maybwa s lamid e boqolaati siyeeti laku jari tumu iliti square raadi kaynaanka bilowka banooniga mar saddexaad banoone iyo lantuuri kor kor ama kor sidan fahanta fogaanti
banooni yalan tuuri korey kornaad fogaanta usajarana maybwa s lamada boqol labaatan isiye t minus sixteen t square raadi kaynaanka bilowga banooniga
bartangaa jiree booga tartanka garuu beeg mal fadaayo hoo wal barti bajeedadaa la halow daarusalaam الو راديو ورشة jawaabta بسم الله اللهم اللهم وفق الجواب وعلى سيدي جوابي أدين إخدين إبن الغاز لما دبي سيد لما كانك
لما دبي سيد لما
صحي هيه
لما دبي سيد لما سكن صحي قالت قدقة
waayahay su-aalii dambuyti oo ka barnaamijka tartan aqooneedka weliba la weydiiyey tartamyaalka daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyan su-aalaas xisaabtahayti daarusalaam ee magorona
halo haaware
الو قادي ورسن jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم عندنا نتر طمياش ديغان كهاب ربي سؤال أسجابتين ميبا نقدر إن شاء الله سيد سكن kanak
عندنا كناغ سيد سكن guddiga
su-aalii xisaabtahayti ee dambuyti barnaamijka daarusalaam eena ku jawaabi waayeen habre b iyana maku faa'iidaysana
mar haddii kasuwaayeen weeroy asxaabta ku wareejiye
بنوني كورنتوري آه، فنانتيرتي بنوني يا كورنتوري بنونا بنونا ما هاد السلارة بنوني أيا لو توري كور كور كوري كور معنا فوقان تا أوشري إيه ها أنا أيا كجاتني يعني. فوقان تا أوشري نوا إس إيغو إيه أولا مت أه بقول لو تاني سيدي تا ماينس تومي إلي تا لامر لكورساري فذي ليكي كاينان كبلاو كبنوني
mibaa sida laban
bilawki madi oo saacada marka aabi taraa usa fuujib aan fuujim kata ay fuuj anin fuujab marka aabi taraa faranbal tiig usa siibo aabi taraa marka usa faranbal usa si usa siibo maanaa kasino markaasu fog bilawka markaasa dhala bilaawadaa ما بنو تلتلش ما لا تلشاني لا تمدو يا ارت بالله وذاك لما دو ار بي ترى فرن بق فيك وسسي ميل لي بكو بالله وذاك والله بكو قالوا قليا ما لانكي شافتك لانكي منقص لانكي والله ee weerow ada banonikinka yaa badan ay ka haay oo ada la kulanta
بنونيجي إنك يا بدرنا معبود الأرليو أنا أو تيم كمل إرا وسهرت قدومين أها قدومي تيم ك five street yahay maalin maalmoo kuma dhee banooni la dheelayay marka ha warni anin inta hangmarn husni diyaarle hangudna ma korima marka banooni la dheelayay ayaartina maybo aha aad koositay hala lahayti rigoori ya lakasheeni markun laga miilna arad hadhoweena laga ha ku fiyen rigoori la hadhaki marka aan wali ha aan dunkoodita rigoori la ku helayo halkii salka barajayala widnada kurukurukurukula kujibal madara abwaani fadhow fadhiiso abwaani markan banonigi boortiga dhiirigeliya ana geeska hamba lanku aragayto goroonu haddaba isku ilaalay inta inuu anbado yala ada macnaha goolkan ay badbaadiya ku eed weerow sheekada meelikin roogtayna dhamaystiraasa sug eh, guddiga natiijada cali sinsiya inta natiijada انت او او سك ميا انت او لك جرى نتيجة مشغول شيء لك سنسي هي عبد الله سؤال جوابتي
ee su-aalii hayti ee xisaabta waana la weydiiyey tartamyaalka ee deegaanka habre b gorod waayeen daarusalaamna iyaana maku faa'iidaysanay su-aalahaas jawaabtiya midba nagadaase ee boqol siyeed waa boqol labaatan i siyeed mitir isku weer Mitir per waa second.
mitir bir second isku weer jawaabta marlamaad iyo kanage jawaabta mayb waa boqol labaatan i siyeed mitir ber second kanak waa boqol labaatan i siyeed mitir ber second ciidan mahadsanta su-aalasaanka damboyti lamid xaafadood qadka ka jaran weerow sheekada meelikuwed
marka rigooradii ayaa le dadka dhanba kooxdii kalena farahasanyiin hadda rigoorada unku dhaliyaan ama lalaleeyin aniin habad un ilaasan bareejayna ilahaa banaa sportiska gudoomiyada galabaayo ها دارك سبورت سكويز ان بنا يلا راي بورتا banooniga saatan isku wada tiray ان بنون كو دغو يا دغو فدهداي انجري انجري نم امل راي ما بن عياريان كما دوس داوام انجري يلا راي دا لكن كان اوكو فدهدي زيدان يلا راي ما يلا راي ان كاس لانو لانك كنت دوغو مدام بو كيلو رورد يلا باس ذهي بهدب انتو سكيل على لانكو سان ان راي صاحب وها باس بنونيجي بورتك بنونيجي رابي لا يسي ناجي aan markuun eedanka farahay maanaa rigooridii oo lanka nagay boortiga ka duubsimi markuun aan aan oo maanaa celebration suubiyaa faraxsana intaan boortiga ka duubsanahay yab waynoo giimay suubiyaane ani ani boojayteelyadi may kale inkiyaa badanaatay si aan idaacadda unku hay galab aan isku fidhiyay maynii bilaawtan horta adoo husnee banoonidi dheelay way aalamiinteenii bilaawtan anin lan oo banooniga baha ku fadheedi haangahaaya ha si banooni lan dheelay husni ani adi abdullaahi jecel ayaan tuku tabnay arwadoo ijeetay ma ingaday buumadoo finaanidoo koboogo ayaaryahan haanga inka dhabasino marka banooniga use bilaawadi model iskuulaka dheelani banoonigii aan haddale arwalaha inku adeegi koboogi sigsaanti buumadii finaanidii banoonigii oo dhama dagayga le ana dheelaay rijaal ateera leeyiin oo wiifiyow haan eh yaa igal roorow jilib ma ee buge dhab ma aan waa ku bareelina miyaa loo dhardhaarba dhayiga dharkii haddi le arwalaha ku qaadi banooni maa ka dheelin annagada le
lanka oo lahaay
ها جعلوا أنين الهوى يا إسون الله برنامج كي أي لقلا أوكي يلي إسون برنامج كي ميكو أصب ينتك هاي إسون الهوى هاي عليه إن أرثا لما هو واحد بيار إيد فيلم جنه أو أو كه بندقن بيا كيا جوا فيل سي فراي وأنا أوتابي سا أصحابته أنا تغيرا إن هاي ديجين جوابته أنا بيو سهمين دنبه تلاوة تلاوة يو قادن تلاوة سريت إنك هول هولين جيدو هورنك بهي هنسالكي حاضر هاجر لانتي انكو بديدي
ilaa tol ma u shiini ka sii doono marka natiijada midilaka dhaaqo kubacda iyo iyo ka siiyaan haye cabdulaahi ilaa tol badisa mahayno maxaasada qaadayhi maba ku horumaray natiijadii baxmaasada qaadi iyada maasanta cali weerowna ang mahadnagaan shaakidii gaabanaatay usneen ku sheekay iyo weliba dhammaan asxaabta istuudiyaha kuwada sugugna ee barnaamijka isluwadnii waqti badan iyo saas oo kale ang mahadnage lamada saaxiib ee tartamaay uu ka waa habara b iyo daarusalaam e iyoona saas oo kale mahadgaar iyo markaas iyoona leeyin tartan xiise leh iyo markaas habandhigeen oo wareegii lamaad iyo uu kiyo iska argeen wareegii lamaad gebagabiya marahay oo weliba mayba erkore lama hamiin haddii ilaahay is eryanin dhamon oo lama xaafadood oo hamiin dambe dhiilas iyo lama kale oo hamiinja dhiilasa afartaas xaafadood kureedna dhibca badnaan ilaa ka baxe oo weliba qiibowgii inka dambooyey ee tartanka iyo markaas lakashal hiraay ama nag outka lanka magadaray iyo markaas langudube oo weliba dhibca badnaagna markaas nag out laka seedow wareegga lamaad uu kumay baa iska argay tartamyaalka daarusalaam e iyo habre b habre b iyo daarusalaam tartan xiisilayaha bandhigeen su-aalo may bahaayana tumo iyo afar su-aalood oo min todoba su-aal lanka tirageli tartamo walba weliba laka bilaabay tartamyaalka habre b habre b todobadii su-aalood la weydiiyey guud mayba markaas ku jawaabeen lama su-aal lama su-aal yaase toos aan ku jawaabeen wadarta waa hal su-aal iyo ku jawaabeenka nogay dhegaystayaal raalahaadeen todobadii haabre lahayti mayba ku jawaabeena hal su-aal mayna ku faa'iidaysadeenna lama su-aal oo dhiniga daarusalaamku koyti mar haddii hal su-aal iyo ku jawaabeen lama dhibacoodii aan dhikanta lama faa'iida haddii oo heleegna lama kalow haddii layska darona afar wadarta guud uu ka haabre b iyo la kooyan waliba waa afar dhibcood daarusalaam todobadii su-aalood la weydiiyey oo ka walba mu ku jawaabna todobadii su-aalood oo ku la weydiiyey daarusalaam ee walba mu ku jawaabna faa'iide ahaan waliba ayuu aan helana hal faa'iida oo dhiniga iyo haabira ee markaas ku koyti wadarta uu ku yeelo kooyan daarusalaam ee hal dhibcoodu wadarta guud ama tirada guud ee tartanka uu ka ka dhammaadina mayba waa afar dhibcood haabira b daarusalaam ee hal dhibcood hamin dambe haddii ilaahay use ermayba tartan xiisile kura jeeyane oo guruub ama wareeg lamaad iska arga doonaana توفيق A iyo bardale B waa توفيق A iyo bardale B hamin dambe diyaar garoobeen hallo maxaa ware
Hello, Radio Warsan.
wakhtiga cariiriyo dareenkii
بسم الله الرحمن الرحيم عدونا مقدم يا شديقان كهابر عدونا كهذا الدرين كان ما شاء الله ودرين كان درين جيدن كعسمو ومركزنا ايه وما يبهنا صفات ورهابر بي ليمو عدلك بدي هديو بدي ينبا ما يبكان عسنا مركزة ومعلنا شعورتان ايدن كعسن دا انونا لا ترتنا حافظة مقالة بيدو لا سوكلا ما يبقى معنا نغاني daarusalaam ee uu ka tartan haysa lamidamari maybalala guul lama qof makuwada farxiyaasa haddiiuna guulaysan waa aysan guulaysateen haddiisan guulaysatenna waa habre b guulaysati maybalanaha dhawaada hambaryo yalaha dhammaan taageerayaasha habre b taasoo kale mayban mahadnagay raadiyo warsan ramadaan kariim iyo sanbaa hallo daarusalaam الو راديو ورسان haye aysiin dhiliyin
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وبعد آه ما شاء الله إيدي إذا كفرها سقنا ما داما آه ونطرتني ولا ياك أنا حاور بي ولما شيد بيس خدوه كوليج جبه وكنا آه قولي بنا حاور ينورتي وإيدي إذا كحمد ليانا آه انتاز جبه
dhammaan bahda garab walaal i warsan hundur ma caafimaad leh